habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiid isniina bisha sebtembar waa labo sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitirban ee bogga v o a somaali com idaacaddana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o maqaabid fsnu iyo un-ka hay-ado kale waxyaabahaan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddankuu maraad roobabkii oo deebtii oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii la gaara aan filinayn roob fiican roobkii soo dahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan baraha bulshada iyo wararka been abuurka ah qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado warkii intuu website been abuura ama facebook ka soo arkay uu wix intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacdadaasa jirta anigaan og aniga ayaana oganaya ma cid baad la xidhiirtay maya warbaahintaan sheegtay oo waa arkay oo oo wax la yidhaahday marka waxaad ku khasbantahay inaad wixii aadan marna idaacaddii laga sheegin ee la hubiyo sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ergeyga maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula gelayo taalibaan salmaay khaliil zaad ayaa magaalada kaabul kula kulmay madaxweynaha afghanistan ashraf khani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda taalibaan uu aada u dhow yahay zalmay khaliil zaad ayaa muddo sannada ku bixiyey inuu taalibaan kula kulmo magaalada dooxa halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalka sidee tobanka sana jirsaday ee maraykanku uu ka wado dalka afghanistan heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada maraykanku ay ka baxaan afghanistan iyadoo taa beddelkeedana taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi iyo ugu dambeyn xaba joojin sarkaal magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararka a f p u sheegay in khaliil zaad uu habeenkii axadda yimid kaabul uuna la kulmay khani si uu ugala hadlo dhacdooyinkii ugu dambeeyey kadib wareeggii sagaalaad ee wadahadallada ee kusoo gebagaboobay caasimadda dalka qatar ee dooxa wadahadallo kale oo dhowr ah ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan khani iyo khaliil zaad wadahadalladan ayaa muhiima sababtoo ah dowladda afghanistan ayaa tan iyo markii dibadda waxay ka joogtay wadahadalladan inkastoo heshiis kasta oo lala gaadho taalibaan uu u baahnaan doono in taalibaan ay la hadasho khani oo ay u aragto adeega maraykan
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta dorian mid masiibo qaran ah duufaanta ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda bahamas iyada oo wadata dabaylo xoogan iyo roob aada u badan dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato ra-iisul wasaaraha dalka bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa u xumayd isagoo ka hadlaya dhibaatada duufaanta dorian
dowladda iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiskii nukliyeerka ee kii haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garabmarayo cunaqabataynta saaran saliiddeeda afhayeenka dowladda cali rabiic ayaa yidhi saliidda iiraan waa in la iibsadaa lacagta laga helana waa ina iiraan kusoo noqotaa saraakiisha reer iiraan ayaa maalinta jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiskan uu oo ku kooban barnaamijka nukleyarka oo lagu bedelanayo cunaqabatayn la khafiifiyo durba iiraan way dhaaftay intii horey loogu xadiday ee tayanta yuraniyamka iyo xadiga kaydka intaba lama caddayn waxaa tallaabada xigtaa ay noqonayso laakiin waxay noqon karaysaa in heerarka kuwa hadda in heerar kuwa hadda kasii sarreeya la tayeeyo ama in dib loo shaqogeliyo qalabkii wax lagu tayeynayey hadda waxay tayeyntu taagan tahay afar dhibic shan boqolkiiba maraykanka ayaa iiraan cunaqabatayn saaray kadib markii madaxweyne trump u go'aansaday in sanadkii hore uu ka baxo heshiiskii nukleyerka ee dalkaasi lala galay
ardayda dugsiyada sare ee gobolka hongkong ee dalka shiinaha ayaa banaanbax sameeyey iyada oo maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedku ugu bilaabmo ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaaraha iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda dibadbaxayaasha hong kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniin ah jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan arrintan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada ka socday hong kong muddooyinkii u dambeeyey halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa ku tilmaantay xadhigga wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo weliba la xisaabtanka dadka geystay dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha war-saxaafadeed ka soo baxay amnesty ayaa lagu sheegay cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaano cabdirashiid janan in loo haysto dembiye ka dhan ah bani-aadanimada iyo inuu kaalmada iyo mucaawamada samafalka hor istaagay agaasime ku-xigeenka xafiiska afrikada bari iyo dalalka haraha waaweyn ee amnesty sef magangano ayaa sheegay in guddiga qaramada midoobey u qaabilsan dabagalka cunaqabataynta hubka ee eritereya iyo soomaaliya ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen in cabdirashiid janan uu ku eedeysan yahay falal dhacay intii u dhexaysay laba kun iyo afariyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban oo sidaa warbixintu sheegtay isugu jiray dil xadhig sharcadara ah iyo weliba jirdil waxaana loogu baaqay in maxkamad lasoo taago laguna xukumo sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah cabdirashiid xasan cabdinuur ayaa sabtidii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyada oo taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya zakiya xuseen ay xaqiijisay xadhigga sarkaalkaas
dhinaca kalena eedaha loo haysta cabdirashiid janan ayaan ahayn kuwa ay weli maxkamadi xaqiijisay v o a waxay isku dayday inay la xiriirto dadka ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin cabdirashiid janan taasi oon weli noo suuro gelin inaan ku helno khadka telefoonka hase yeeshee maalintii shalay ayaa dhinaca kale v o a waxay la hadashay wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland ee uu ka tirsan yahay cabdirashiid janan wasiirka waa injineer cabdi xuseen ayaa markii v o a xadhigiisa wax ka weydiisay sidan ku jawaabay
waxaan u aragnaa arrin la yaab leh oo sharciga lagu xadgudbay oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii uu lahaa lagu gudbay oo lagu xadgudbay ayaan u aragnaa
howlaha waxaa la yidhaahdaay waxaa maxaa la yidhaahdaay loola yimid oo waalanti ama maxkamadeed ama mitiga formal charge ay sameeyeen marka waxaan islenahay xasuul weyn baa lagu sameeyey wasiirka
halkaa dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo xaaladda abaaraha soomaaliya iyo dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi waxaana kulanka kasoo qayb galay hay-ado ka socday qaramada midoobey oo ay ka mid tahay hay-adda faw iyo wasaaradda gargaarka soomaaliya waxaana kulanka intii uu socday si weyn looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka kasoo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira soomaaliya kuwaasoo la sheegay in ay macaluul qarka u saaran yihiin gabagabadii kulanka ayaa wasiirka gargaarka iyo maalinta masiibooyinka xamsa siciid xamsa waxa uu u waramay oo arrintan uga waramay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
waad mahadsan tahay marka horte kulanka maanta meeshan halkaan isku nimid waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o isqaabid fsnu iyo u n-ka hay-ado kale waxyaabahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddankuu maraad roobabkii oo deertii oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii la gaara aan filinayn roob fiican roobkii soo dahay marka kaas wuxuu abuuray inay beerihii baaqdaan meesha loogu talagalay isna maana marka waddankii waxaa soo wajahay cunayari ilaa oktoobar hadduu ilaaha yidhaahdo aan filayn waqtu xilliguu bilaaban lahaa xilliga deerka haddii room fiican la helin waxaan wajahaynaa abaar oo ilaah naga qabto roobkaasna hadduu yimaadona xaalad kalena waa jiraa wuxuu abuuri karaa cadaad sababta wili oobiyadii biyaa fadhiyo oobiyada in muddo ah lama nadiifin biyahaas oo etoobiya ka imaanay inay haddana abuuraan daad marka saan ugu hortegi lahaynna saan wajahi lahayn iyo doonarskaan gaarsiin lahayn inaan diyaar garowgi ayaan maanta hay-adaha ka soo qayb galay sida faw oo kale maxaa go-aan ood isla gaarteen maadaama aad tihiin mas-uuliyiintii wasaaradda gargaarka hawshanna ay tahay mid idinka idiin taalla wala horta waa diyaargarowga maanta qorshiyaa laga hadlaya maanta saan ugu horteegi lahayn dabcan fawa ayagaa qaabilsan waxyaabaha ku saabsan nutritionka iyo securityga marka wadatashi u ahaan marka go'aankaas lagaan apiilkaas inaan sameyno sababta dhibka lama sugi karo in laga hortago preparneskii iyo marka iyo dhibaatooyinka uu keeni karo oo special uu gaarsiin karo special xoola xoolaha waa main resource ee soomaaliya ay helaan waa xoolaha boqolkiiyo lixdan marka taasna in laga shaqeeyo wasiir dad badan ayay abaaruhu soo barakiciyeen oo horeyna beeraley u ahaa iminkana daadsan duleedka magaalada muqdisho iyagoo weliba halkaas xaalad adag ku wajahaya wasaaraddaada maxaa uga qorshaysan arrimahaasi horta wasaaradda gargaarka shaqadeeda waa monitoring iyo coordination hay-adahaas aan la shaqeynaa anaga ee anaga aan kormeerno inay gaarsiiyaan ama distribution goblanka marka baahidaa badan wadanka dadkaan soo barakaceen maaha dad hadda yimideen in mudday wadanka joogeen meelahay ka soo barakaceenna waa meelaha oo wax soo saarku badan waxayna u badiyin beerley dadkaan soo barakaceen dhibaato weynay keeneen xataa wuxuu u keeni karaa inuu dhaqaalaha maarta hoos u dhigo marka waan ka shaqeynuna siyaasadan maarta anaga iyo gobolka banaadir iyo hay-adahaas mafag saan u helno xal ee ku noqon lahay laakiin ma qasbayno anaga absolute haddii rabaa inay wadanka magaalada ay joogaan way joogi karaan meel waxaa loo helaa xal waaraan loo helaa haddii kalena meeshooda ku noqonayaan dadkan iyaga qudhoodu ma rabaan inay xaalad barakaca ku sii sugnaadaan waa dad horay beeraley u ahaa ama xoolo dhaqato ma jiraan wax qorsho ah oo haddii aad tihiin dowladda federaalka aad dadkan dibudejin ugu samaynaysaan
dadaal waajid dadkaan soo barakaceen siba u soo ba qaar waxay kasoo barakaceen mee kasoo ordeen meel abaaro ka jiro badankoodan waxay kasoo ordeen amni daro marka meeshii hadday ku noqon karaan algeen hadda howlgalaa socdo marka howlgal meel hadduu ka dhacano ama dagaala ay ka yimaadaan dadka way soo barakacayaan laakiin ayaga haddee rabaan inay noqdaan anaga ma qasbi kan absolutely in ayaga si voluntarily inay ku noqdaan mehe inaan meeshaas oo nabadgeli ka jirin aniga markasta priority waxaan siinaa ee nafta biniaadim ugu dambayntii kulanka maanta maadaama ay ka soo qayb galeen hay-adihii ay arrimahan quseeyeen maxaa go'aana ood isla gaarteen goormaadse tallaabada ugu horreysa ee dadkan wax loogu qabanaya qaadaysaan aniga qorshaha maanta horta waxaan u dirnay apiil hulooyinka donorska in arrintaasi degdeg ah wax looga qabto anagoo kaashanayno hay-adahaashay-adahan oo internationalka aan iskula shaqeyn lahen waxsla qaban lahen intii waqti la gaarin octoobar
wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya xamse saciid xamse oo u warramay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste halkaad kala socotaan waa laantab soomaaliga v o a
haatanna waxaad isku dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah tobankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida iyo shaqada weriyanimada saamayn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxaa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iidaystay siyaasiyiin madax ururo iyo shakhsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saamaynta xooggan shakhsiyaadka ku yeesha waxaa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shakhsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fannaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mida wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shakhsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshadu soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhowaad labaatan sannadood runtii labada kun inay shaati gaduud markuu araareda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyay magaalada inuu dhintay xataa b b c da iyo warbaahino kaleetoo maaragtay muqdisho ku yaalay iyo dhammaan waa la wada qaatay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markaa markii dambe ay arrintaas fidnaan tahay waxaasna qof ama laba qofaa samaynaya oo arrintaa faafinaya dulyar ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan wararka been abuurka ah ayna mararka qaar ku adkaato hubintooda gaar ahaan marka warku u dhexeeyo siyaasiyiin iska soo horjeeda fake newsku runtii saamayn aada u badan bu annaga laftikan nagu yeeshaa waayo sidaad la socoto dowladdii dowlad walba ama dowladihii hore ahaato ama dowladdan ha ahaato aad ba loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato dhinaca kale mucaaradkuna aad bay u isticmaalaan marka ay labada dhinac marka ku hadalada soo dhigaan meediyaheena anagu marka waxay meelahan aadka uga ugaarsanno oo wararka update-ka aan ka helnay kamid tahay marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo kooxi dan gaara ka leedahay ama dawladda laga sheegayo ama dawladda laftirkeeda brobagan ay dhinaca meed qolo taageersan u samaynayso warkiina markaad effort gelisad waqti gelisad madaxda wacdo waxaa lagu leeyahy warni arrintaad maba jirtaba ama anagu musuqmaasuqa ama corruptionka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaada ama hebel inuu hebel la dagaagsan yahay ama inta maanta ra-iisul wasaarahu sidaa yidhi ama inuu mucaaradka saandaa ma jirto marka saameyn aad u badan oo ku leedaha weliba dadka mediyahu way fahfahmi karaan oo ama siyaasada la socda waxaa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasada inta badan la socon ee soomaaliga maaragtay arrimaheeda maarata kala socda maarata social media durbo waxay u qaadanayaan run oo waxaa arkaysaa hadalkii beenta ahaa oo kun commenty ama laba kun oo commenty laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkiio isku haysa wax beenah oo qof soo dhigay marka waa marin habaabin bulsho oo aad u khatar ah runtii saameyn badanna mediyaha laftirkiisa way ku leedahay axmed sheekh maxamed agaasimaha radio daljir ee magaalada gaalkacyo waxa uu ka warramayaa caqabadaha been abuurka ee ay wajahaan waxaa kaloo dhici karta qof lagu been abuurtay inuu kuu yimaado qof lagu been abuurtay tusaale waxaa dhacday haddaan kuu siiyo allah naxariise nin taliyo ciidan ahaa baa puntland mar la dilay deedna niman saxafiyiin ah saxafiyiinta laftoodabaa ka mid ah kuwa been abuurka isticmaala mar colaadow oo dadkii ma wada saxra niman saxafiyiina oo weliba waxaa la yidhahda kuwa miidiyaha qaybta warshadida haysta baa dilkii taliyihii la dilay waxaa dusha u saaray nin kaloo taliyo ah oo waxay meel kasta ku faafiyeen taliye hebel baa wuxuu ka dambeeyey dilkii taliye hebel ninkii lagu been abuurtay oo qaylahaya aa idaacadda yimid waa laygu been abuurtay waa laygu been abuurtay nimanka noocaasa igu been abuurtay warkaan ma jiro anigu see dilaa taliyahana ahe qofkaas oo kaloo cabanaya haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad oo waa dhahnaa maxaad ka cabanaysaa waxa la yidhahdo annagoo weliba aad uga taxadaraynaa inuusan dhib kale sii geysanin marka arrimuhu ma shida yaraa ee colaadow arrimahan aad bay u dhib badan yihiin axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xidhiidha si ay uga jawaabaan qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook kasoo arkay uu wix intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya ma cid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo waa arkay oo oo waxa la yidhaahdo marka waxaa ku khasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii laga sheegin ee la hubiyo waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaabo inuu ogyahay been tahay intuu soo faafikeeyo bu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee ciday ishayaan inuu warkii kuu sheego marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin culays badan bayna nagu hayaan odayaal baa kuu imaanaya siyaasiyiin baa kuu imaanaya dad bulshadii magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno marka waxaa haddana ayda adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaani horta ma jiraan waxaan aan hubinna inay jiraan inaad ka dhaadhicisid baada adag oo laga yaabo idaacadda xafiiska intuu yimaado inuusan xafiiska ka tegin maanta o dhan ku yidhaahdo arrintaas baan rabaa inaan ka hadlo si kale aan umarsiin karin caqabadaha la soo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida waxaa ka mid ah war-saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo la soo geliyo baraha internetka hanad cali guuleed waa agaasimaha telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho aniga tvga markaan joogo subaxdii hore markaan facebookyada iyo twitterada iyo aan fulo waxaan arkaa dhowr iyo toban warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama hay-adaha kaleba runti waxay igu qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer taasna waxay soo dadejinaysaa laba shayba inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake newska ama been abuurka ahayd inaan la xiriiro waxaa iisoo baxaysa inaan marka koowaad ama aan weyn karo ama aan ama heli karo marka hore waxa iisoo baxaysa maya laakiin waxay u badan tahay in wasaaradii kasoo baxday ama shaksigii kasoo baxay aadan la helin oo telefoonka lagaala jawaabacday waxaa dhici karta marka inaad go-aan aad qaadato aad aad gedigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga tartan kula jirtay ama ama si in ay ahayd inay haddana aad ku aragto warqadii inta aad wacday lagaa qaban waayo haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay marka caqabada waayadan dambaba aad ayay usii kordhaysay gaar ahaan bulaynka ugu dambeeyey oo oo weliba inta la sameysto timber wasaarada ay leedahay ama wasaaradda amniga ha ahaato ama dad dibadda ahaado in timber la sameysto in wasiirka la saaro haddana warqadaas ay noqoto da wax kaloo lagu soo laabto inta warqabadka aan fadhino in warqada haddana la baahiyo la yidhaahdo warqadaas been abuur ay ahayd dib laga soo saaro wasaarad ka soo saarto marka caqabada runtii galwa hadda mid taagan oo aan oo aan xal laga gaarin lagu runti shaksiya yahwareer xoogan nagu haysaa inaan aan ka hortagno warqadaha feega ah ee been abuurka ah ee la baahiyo waxayna hoos u dhigtay sugnaashihii warka waxay hoos u dhigtay kalsoonihii dadku ay ku qabeen arrintaas markhaatiyaasha nool ee uu saameeyey been abuurka baraha bulshada waxaa ka mid ah abwaan maki xaaji banaadir oo laba mar oo kala duwan baraha bulshada lagu faafiyey inuu geeriyooday waxaa ugu dambeeyey toddobaadkii tegey maki ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho waxaanana dhex martay sheekadan kaftanka ah waxaa ila hadlooya abwaankii maki xaaji banaadir ma aho buur fuule ha asaga waaye walaalkey maxamed colaad xasan waxaa ila hadlooya hadda waa hubtaa waa maki xaaji banaadir reer akhraad maahmaho ha asaga waaye walaalkey see tahay walaalkey wa wa wa waa fiicanna walaalkey boqol kiiba boqol waxaan rabay inaan kuu tacsiyeeyo marka baraha bulshadan ku arkay gee geeridaada barnaamij ku saabsan arrintaa been abuurka dadka laga been abuurana waan samaynayay marka intaan kula soo hadlin ka hor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli usoo tacsiyeeyo maya adaab hadiyaab igu dushiye waxaa tiri inaan kuu tacsiyeeyaan rabiyaa tiriye rab kale maa igu tacsiye leheed
waxaan raba inaa u tacsiyeeyo makigii oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makiga nool ee maaragta aan la hadlaayo ma aha
wallaahi horta macamidow nimankan saasaa la arki waxawaaye been abuurka waxawaaye heerka been abuurka jiirtas yeeshi waxawaaye been abuurka barfuumaadka laga dhigi waa la ilbixiyey macnaha beenta beentii ma aha beenta been waa dhaaftay macnaha markii koowaad ma aha lamaad ma aha saddexaad ma aha afaraad ma aha horta nafteeda gashay cid baajin karta male kullu nafsin laa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxziha cani innaari waadkhila aljanata faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataac lguruur ilaa mataac lguruur subxaana watacaala hoolkiisa waaye wax iska bedelaayo cid bedelku samayn kartana ma jiro laakiin qofkii dhinti le waa dhinti maliska yidaaho qof nool maaldhaha waa dhinti taas ka waran be maxamedow walaalkey wax loola yaabo waay hay dadka suubi hooyo waxaaba la dhahooyaa lacagayba ka sameehooyin macnaha lacagayba ka abuurooyin aa la leeyahay marka he naftirkeeda lacagtaatee nafteeda say u taalaa ida macna maashay leedahay macnaha in been la abuuro macnaha been kadaaib ay dhashaa kadaaibna waxay dhashaa maaragti wax kasiiliisa iyo wax kasixun iyo wax kaqaab daran waa garta marka dadka taas caadaysteen maxaa dhihi lehed adi markii adiga horta baraha bulshada see isku tihiin maya ani weligay facebook ma samaysanin walaalkii maxamed facebook ma lihi facebook ma lihi waxaa maqlaa labaatamay facebook abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki waxa waaye masagit waaye walaxaa koda ani alaheyka alla waaye ani facebooka malihi macnaa ma yeelanin ma qabi mid marka taasey naftirkeed kacdi kala waaye waxa waaye culeys kusoo ziyaaday waaye macnaa aniga iyo iyo iyo inta kale maaragtay oo oon dahawlaadsanahay waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marki marki waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii baraha bulshada lagu faafiyey inaad geeriyootay saameyn intay laeg aad kala kulantay hadday noqon lahay dadkii saaxiibada ahaa tay ehelkay ee hadalkaa laga yaaba inay maqleen saameyn intay leeg aad kala kulantay waxaana deeqi weysay ani cidda ilaa sideed telefoon waana deeqi weysay ani saddex telefoon ay ugu yaraatay marka laga soo tago shakhsiyaadka laga been abuuro waxaa kaloo jira bara bulsho oo dad ay ku diiwaangeliyaan magacyada qof kale iyagoo adeegsanaya sawiradiisa dadka gorfeeya arrimaha internetka ayaa qaba in baahinta been abuurka iyo dhaqan xumada baraha bulshada ay ugu wacan tahay iyadoo ay soo bateen dad samaysta baro u gaara gaar ahaan janalka loo yaqaano youtube iyagoo hadafkoodu yahay inay lacag ka sameeyaan iyagoo aan eegayn nuxurka iyo haddii saamayn xun ay ku reebi karto bulshada iyo in kale doctor ismaaciil bile xasan waxa uu cilmiga kombyuutarada iyo qaybta amniga internetka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota aaladan internetka ayaa waxay sahashay in uu qof walba uu maxaan ku dhahaa macluumaad uu iska dhigo website-yada dhinacyo badan ayayna macnaha ay saamaysay waxaa ka mid ah for example xayeysiinada a aragtid qaarar badan ayaa macnaha fake ah markaan fiiriye for example waxaa jirtay wasaaradda cadaaladda oo maraykanka oo kale mar ay macnaha ay ay ogaatay xayeysiin oo internet-kan lagu sameynayo oo fake ahaa oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadkaas soddon iyo lix milyan waa sax waa youtube-ka isagana waa meel oo videoyada iyo waxyaabahan la dhex dhigo marka waxyaabahan lagu baahinayana waxaa laga yaabaa dadka dadka qaar inay macnaha ay samaystaan maxaa la dhahaya accounnya oo oo fake ah macnaha oo aan aan jirin waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internet-ka waa robots marka waa robotskaasna waxaa laga yaabaa videoyada qaar xataa inaysanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen dadka qaarna saa sheegtay weeye accountna la sameynayaa oo oo iyagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identitygii saxa ahaa qofka uusan isticmaaleynin kadibna markaasa beer click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaasa qaab noocaasana lacag looga helaya ma garat bashiir dhoore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombiyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano waxaana uu u shaqeeyaa bangiga t c f qadka taleefanka ee minnesota ayuu ugu warramay barnaamijka elayska v o e da waxaana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka qaabaha dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa saddex qayb camal ay u qaybsamaan midda hore waxa waaye in qofkan inaan la magaca dilo in loo isticmaalo oo qofkan siyaasad ahaan oo kale maxaa la dhahaa afkaar qaldan inuu gudbinayo kale dadka loo tuso markaas danta lagelayaan waxa waaye dadka micnaha shacabka in laga dhaariyo qofkan inuu qof xun yahay midda kalena waxa waaye in micnaha qof intuu magacaaga soo samaysto qof caan oo kale in magaciisa samaysto isagoo markaas ku raadinayo inuu flowers badan helo ama likes badan u helo ama facebookiisa micnaha uu noqdo qof caan facebook oo micnaha bagekaas oo kale uu ku helo likes badan hadhow dambana uu qofka magaciisa inta bedelo waa isaga magaciisa ku bedelo midda kalena mid dhaqaalo waaye oo waxaa loo yaqaano englishka social engineering oo kale qofku inuu magacaaga lacag ku raadsado oo dadku yaqaano oo kale inta hadhow la xiriiro oo micnaha u sheego inuu xaalad xun ku jiro oo kale oo lacag u baahan yahay marka saddexdaas qeybay inta badan hadda soomaaliya marka la fiiriyo technology-gu ma ahan mid casri ah marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo facebook ku samaysto inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo o kale youtube-ka o kale haddaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo youtube-kaagu leeyahay ama facebookkaaga oo dad badan faalowgarayaan oo kale waxaa laga yaabaa kambiniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo ads waxa loo yaqaano ay bagekaaga saartaan oo kale saasna ay kugu baayigarayaan laakiin taas midda waxa ka daran oo ka cabsida badan marka soomaaliya la fiiriyo hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku uu inta anigoo kale ama qof la yaqaano oo kale oo hadda siyaasad oo kale marka la fiiriyo dad badan oo siyaasiyiin oo caan oo waxaa jira oo siyaasada soomaaliya ku jira inuu inta magaciisa samaysto ou micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airbordan ku xidhanahay emergency haysa lacagta aga go-day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale runtii dad badan oo waxaa jira oo soomaaliya oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka lasoo xiriiro kale uu dhahaa niyo banki acoonkeyga waa kana ama maxaa la dhahaa waxaan haystaa iisheeg e c c lacag intaas igu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta asagaa iisoo diraayo dad tiro badan waxaan arkay saasoo kale lacag looga dhacay aan aan ku arkay baraha bulshada in looga hortegi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan saxayn sidee lagu ogaan karaa wallahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense waxa la dhahay qofku inuu caqligiisa isticmaalo waxyaalaha social engineering loo yaqaano inta badan waa wax deg deg oo ku jiro oo hadda waxa sameeya camal ay kuleeyihiin oo kale xaalad deg degaan ku jiraa haddaa waxaan sameyn weyso waxaanoo kale dhacaya marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxaa kaloo kuxigo qofka qaabka wax usoo qoray inuu fiiriyo hadda adiga facebook aan leenaho kale haddii anigu facebook aan yadaa iskugu jirno marka caadiga normalka wax soo qoraysa oo kale qoraalkaaga haddaan aqaana saa wax u qortid hadda usually inta badan dadka soomaalida wax laga been abuuran dad wax yaqaano waaye marka qofka qoraalkiisa inaad fiiriso oo kale qaabka wax u qorayo qaaladka luqadiisa ku jira waxyaalahaas oo inaa weysa iyo qof aad taqaanid inta badan degeysa markaa aragtis oo kale dad dad in lagu caayo badanta marka qof weyn oo professional oo kale dad inuu caayo xogaa wey adag marka waxaa laga yaabaa marka qof magaciga oo kale facebook hore kugu jiray ayaa waxaa laga yaabaa qof kale inuu akoonta soo samaysto oo isla magaci kugu socosado marka taasoo kale ayadana waxay dhalinaysaa shaki so inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalahaas oo kale tallaabooyinka ugu muhimsan qofku ku garan karaa lakin waxa ugu muhimsan waxay tahay qofka caqligiisa inuu isticmaalo oo intuusan tallaabo qaadin oo qofka iska hubiyo oo fiiriyo qaabka wuxu qoray iyo luuqadiisa iyo waxyaalahaas oo kale wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado waxaad arkaysaa qof boggiisa facebooka ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumannaan qof halka laga yaabo in nin culummo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoon-yahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan ee aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ganacsiga qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool kaakumo oo hoos u dhacay sababo dhinaca amniga ah waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keenay in dadka ku nool gobollada barwaaqada ah ee soomaaliya ay qaarkood abaar darteed u barakacaan aan ku biloawna ee muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ku soo badanayay barakacyaasha ka soo hayaamaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose dadkan ayaa u badan beeraley iyadoo gobolka shabeellaha hoose uu ka mid yahay gobollada ugu barwaaqada badan soomaaliya haddaba wariyaha v o e da ee muqdisho xasan kaafe qoyste ayaa dhibaatada haysata barakacayaasha gobolka shabeellaha hoose ka wareystay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ah siyaasi ka soo jeeda shabeellaha hoose xasankaafe waa nasiib daro horta gobolladii dalka ee barwaaqada uu ku faanayay in dadkii ku noolaa ay oga soo barakacaan runtii abaaro iyo deganaansha la-aan saameynna ay ku yeelato midaasi wax soo saarkii dalka oo dadkan iyagoo ahaa lafdhabarkii dalka ee dhinaca dhaqaalaha ee wax soo saarka ee wadanka oo dhan ee iyaga shabeellaha hoose maanta marka la fiiriyo waa gobolka laisdhigi karo haddii deganaansha uu heli lahaa dadkiisane ee ay horumar ay haysan lahaayeen soomaaliya waxay noqon lahayd sallada maaragtay ee cuntada maaragtay ee adduunka waa masallatul ghadaa fi lcaalam laakiin gobolkani maaha waxa ka taagan qoystow deganaansho keliya oo loo eedaynayo shabaab iyo dagaallo iyo abaaro keliya wax badan oo siyaasadaysan ayaa gobolka ku hoos jira mana aha waxa hadda soo bilowday tan iyo lixdankii ayay ahayd dhibaatada gobolka qori isu dhiib gobolka ma jirto waxa la yidhaahdo mashruuc oo sustainable ah ama hor umar dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto bulsho ha noqoto dowlad inta soo istaagta iyada inta ay ku faanto oo waxqabadkeeda muuqdo oo maanta haddaad aragtid maanta dadkaasi waxay ku soo baxeen qaab xataa haddii dib aad u sii egtid nimanka ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee liinta cambaha muuska waxyaabaha ay soo saari jireen laftirkooda yah aad moodid ee tujaarulxarbi loo yaqaano inaysan ka marnayn oo maantana dadkaasi inay heerkan ay soo gaaraan ay ka faa'idi waayaan wixii ayaga ay soo saarayeen dhaqaalo ahaan inay ayaga sababtooda ay leeyihin waayo waad og tahay maanta wax soo saarka soomaaliya liinta ayaa baryahan dambe suuqa ugu weyn ee dubay marka loo fiiriyo oo la geynaya ay ahayd heer waxaa la gaarsiiyey fuustadii boqol doolar ee ayaga ay ku gadan jireen in laba doolar laga soo siisto oo dubayna loo geeyo oona lagu soo iibsado afar iyo toban dirham calaa kiilo maantaoo isbedel yar ee dowladdu ayada ee ciidanka ay kasii dhaqaajisay afgooye ilaa iyo beriir ay marayaan ayay isu bedeshay fuustadii labada doolar ahayd lixdan doolar dadkan ka soo barakacay gobolka shabeellaha hoose ee dhoobanduleedka muqdisho waxyaabaha ugu daran ee haysta waa hoyla-aan iyo raashin xumo adigana waxaad tahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka intaad ogtahay ma jiraan dadaallo soconaya oo la doonayo in dadkan loogu gargaaro qoystow baahi la abuuraya ma baxdo baahidu ilaahay subxaanahu watacaalaa addoomankiisa wuxuu awoodaa haddii maanta abaar ay dhacdo beri inuu aanan uu keeno laakiin abaar iyo aanan isku si haddii dadka wax ayaga iska bedelaya noloshooda aanan jirin waa wax yacni su-aal ka dhalanaysa dadkani ma jirto wax loogu talagalay in lagu horumariyo nolol ahaan iyo mashaariic ahaan ayaga si ay u noqdaan dad oga faa'iida ma garatay webigaa durduuraya ee biyihiisa marna fatahaad baa ka dhacday la yidhaahdo iyo marna maaragtay waa qallalay la yidhaahdo oo dadkii saamaynta ku yeeshay ee dowladdii iyadu waxay ka qaban lahayd iyo adduun weynaha hadday qayladhaan iyada ay u raadsan lahayd dadaal wax maanta la tilmaami karo oo la sheegi karo oo aan caawa kuu sheegaya ma jirto ama maantadan sidaasi darteed waayo waxa aniga aan leeyahay war laga soo bilaabo labadan webi ee jubba iyo shabeelle keliya ee hiiraan midka ka soo baxa ee ku dhammaada maaragtay ee bacaadka maaragtay hawaaya iyo midkan ee jubba ee buuraha xabashida dhammaan ka soo wada baxa ee maaragtay iyada iyo jubbaba ee goobweyn ku dhammaada yacnii haddii ee siddeetan iyo laba boqolkiiba dhulbeereedka ee soomaaliya maanta macaawino oo ka timid dadkooda ay sugayaan oo aan waxba lagaga maartay maaragtay qabsanaynin oo bariis dhacay iyo iyo maaragtay macaawino oo xilliga beeraha maaragtay dadka usoo go'i lahaayeen la keeno iyo waxyaabo aan runtii nolol maalmeedka oo iyaga ee waxa ay ka qaadanayaan faa'iido oo aanan jirinoo intaasna ay daba taagan yihiin n g o-yo oo ayaga maaragtay qaarkood la magac baxay xataa iigu fadhiiso yaa ma garataya ysi waxaasoo idil marka waxaa waaye waxay u baahan yihiin qorshe siyaasadeed oo qoto dheer ee si dowladnimo dadkaasi inay horta yihiin dad wadanka wax ayaga u haya noloshooda hadday horumarto wadankana horumarkiisa ku jirto ma yihiin mise maaha laakiin waxaa laga jecelyahay in mooska ay soo saaraan mooska lasii gudbiyo yurub iyo america iyo carabi meeshii loo diri karo sidaasoo kale kii kalluunka soo saarayo kalluunkiisii maartay laga ganacsado oo la diro kii xoolo dhaqato ah xoolaha la dhoofiyo oo sacuudi arabiya iyo meelihii kale ee looga heli kara ee caalamka la geysto kii xoolo dhaqatada miskiinkiina ka qaawanaado xoolihiisa kii beeraha falayena asagana mundulkii xumaa ee awoowo awoowo asaga ooga dhintay asagana inuu noloshiisa waxba iska bedelin kii kalluumaysanayana shabakadiisa maartay habeen iyo maalin garabka u saarnaato dad kale ee ayaga aanan shaqo ku lahayn dhiig miiranaya ee ayaga loo shaqaynayo ayaga inay noqdaan dadkaasi dadkii wadankana aan waxba ku taraynin waana dadka ay ayaga dowladnimada xataa hortaagan baa la dhihi karaa iyo horumarka wadanka inuu dhaqaalihiisa kobcona diyaar aanan u ahayn wax welibana iyaga ixtikaar ama monoboli ku samaynayo taasina ay tahay dhibaatada ay ersatay soomaaliya oo dal barwaaqa ah inay dadkeeda baahi u dhammaadaan rofesor sidaad og tahay dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin beeraley maxay yihiin caqabadaha gaarka ee ku horgudban haddii ay kobcin lahaayeen wax soo saarka beerahooda wataan kuu sheegay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id masiibo dad waxa ay u yihiin ayaa dadna faa'iida ugu jirto hadda waxaaba la bilaabay f c baa lagu tuurayaa maxaa beer iyo badeeda kugu wato shan baabuur oo iswadata oo buuxdo ayaa alifow iyo baqhdaad dhulkii isbaandheeska iyo xanuuniga iyo zaytuunka iyo maarata iyo babayga iyo kasoo go'i jiray iyo cambaha iyo muuska ayaa dadkoodii lasoo raray iyo jamburuul dhulkaasoo dhan oo dhulkan zoona afgoyle xamar u dhow ayaa halkan la keenay halkaasna wixii kale iyagana shabeellaha hoose ee dhulkaasi wada jiray ee qarihii laga soo rari jiray iyo wax allaale wixii aad ogeyd kulli waxaanan niyadda u dhisaynin oo dadkaasoo dhan beeraha nacabsiiyey oo aan lalagula kacin male hadday isbaaro tahay ma gartaya dadkii hadda waxay ku dhowaadeen inay xataa geedmaroodkii inay jaraan bilowgii horena waad ogeyd dhuxul baa laga shidanaya cambaha afartan sano konton sano geed jiro ayaa loo aabayeeli waayey ayaa heerkaasi waxaasoo dhan waa siyaasad lagula dagaalamayo kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo u warramayay wariyaha v o e-da ee muqdisho xasan kaafi qoyste haatanna aan ku nasanno heesta onkod iyo fanaanka codka macaan ee cabdi tahliil warsame
Oh
aanu intaasi ku dhaafno heesta onkod iyo alfanaan cabdi taaliil halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa barnaamijka tubta nolosha oo si toos ah aad uga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a weeraro ay kooxo burcad ah dhowr jeer oo horey uga geysteen xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya ayaa sababay in uu hoos u dhaco ganacsiga ka jiray xerada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi nooga soo diray cabdicasiis barrow iyadoo ay horeba ganacsatada suuqyada xerada qaxootiga ah ee kaakuma ay uga cabanayeen hoosudhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ka jiray suuqyadaasi ee dhinaca beec mushirka haddana waxaa saameyn ku sii yeeshay shaqaaqooyin ka dhan ahaa ammaanka oo horey dhowr jeer halkaasi uga dhacay waxaana taasi ay keentay in dukaamadii iyo meheradihii ganacsiga la xero xilli hore kaakuma hadda habeenkii kama jira ganacsi waxaana qof kasta uu goor hore uu galaa gurigiisa cali xasan afrax waxa uu dhowaan dib uga soo laabtay magaalada nairobi isagoo horey uga shaqaysanaya xerada kaakuma waxa uu ka waramayaa waxyaabaha dhallinyaro badan oo isaga uu ka mid yahay u yimaadeen magaaladan iyo sida hadda ganacsiga xeradaasi uu yahay dhalinyarada waxa qasbaya meesha inay kasoo tagaan waa duruufo jira awgood duruufahaas oo ah adduunyadan maarata waxa ugu qaalisan nafta biniaadamka naftooda ina lasoo caray dhalinyarada ee magaalooyinka kenya kenyadan kala soo galay nairobi oo kale eldoret oo kale meelahaas ka wada xamaashaan gebigood aada weyn aada weyn specially aniga weli waxay ugu yeelatay saameyn si khaasa ii taabatay waayo waxawaaye aniga meeshaas waxaan joogay dhowr iyo toban sano maxaa la rahday muddooyinkii dambena halkaa nairobi aan ka shaqaysanayay sidaa darteed beri dhex markay ka bilaabanayeen dhibaatooyinkaay ka bilaabanayeen agteyda halkan ka tagay anigoo waxaan meeshan ka xamaashay waxaan ka shaqaystay aruursaday xagga tagay isdhahaya xaga ku noolaa ciyaalkaaga la joog maarata halka ka xamaalan oo isdhahayo xagga markaan tagay dhibaata ka bilaabatay sidaa darteed wuxuu yaraa halkan aan kala cararay mar labaad aan la soo laabtay aan nairobi kula soo laabtay axmed aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada hadda ka shaqaysa xerada kaakuma waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey sida hadda uu xaalka ganacsiga yahay ee xerada kaakuma iyo sida suuqyada ay u shaqeeyaan isagoo igu waramay qadka taleefonka way jireen shaqaaqooyinkaasi laakiin dadaal ay kulley ciidamada amniga sameeyeen kulley waxaan dareemaynaa isbedel aada iyo aad weliba aada sidii hore oga fiican kasta uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu gaabis yahay xiliyada habeenkii oy dadka xilli hore iska xaroodaan laakiin uma xaroonaan uma xaroodaan dadku sababo ku saabsan xagga amni dari darteed waayo amniga hadda aada iyo aada buu u kontroolaya ma garata ha kulley hadda waxa wax dikreeto ama wax kasoo baxay xagga dowladda ee dadka ku qasbay inay xilli hore xaroodaan ma jirto dadka iyaga unbaa maxay ahayd iska xaroodo iyagoo weliba tii hore la qabsaday ee ahayd xilli xilliyada habeenkii inay xilli hore iska xaroodaan laakiin aniga kula hadlayo dad ila mid ah waxaanu gaarnaa xiliyada habeenkii adiga ilaa ilaa afar saacaan gaarnaa wax dhibaataa ma jirto cid hadda diiday in habeenka la ganacsadana ma jiro laakiin qof walbo waxa uu isleeyahay kulley intaad maalinka hesho un isku kaafi oo waxba habeenkii haslurin oo waxba ganacsi hafurnimo karata ciidamada ammaanka ee xerada kaakuma ka shaqeeya ayaa roondooyin iyo dadaallo xoogan oo ammaanka lagu xaqiijinayo sameeya si aanay u soo laaban falalkii horey uga dhacay kuwa la mida xeradaasi axmed aadan ayaa waxa uu sheegayaa in tallaabada ay ciidamada ammaanka samaynayaan hadda aada loo mahadiyey islamarkaana ay hoos u dhaceen falalkii ammaanka lagu waxyeeleynayay
horta waxaa lagu xaliyey kolley horta ma jirto wuxuu markii ay dadkani aysan lahayn sal iyo meel gaar ah ama cid gaar aan loo tirinaynin xal gaar oo iyaga lala gaaraya ma jirta un kolley waa un dadaal xagga dowladdu ay sameynayso taana hadda waxayba u dhowdahay in la ilaabay waayo waktiyadii hadda ugu dambeeya idil amnigu aada buu u fiicnaa inta badanna ciladuhu waxaa la xasuustaa markay ku garab taagan yihiin oo aad ku dhex jirta ma ogiye markay cilad ciladi jireen qofku cabsi ma dareemayo si xorriyada u dhaqdhaqaaqi una shaqeyso cali xasan afrax ayaa waxa uu sheegayaa in ku noolaashiyaha magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ay aada u adag tahay marka laga hadlayo dhinaca nolosha waxaa sidoo kale uu ka waramayaa cali waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin xerada kakuma iyo magaalada nairobi uu hadda ganacsigiisa u soo wareejiyey kala duwan tahay xagga waa maaragtay halkan waa magaaladii weyneed ee u ahayd kenya caasimad u ahayd maciishadeeda waa iska dhavel gurigii waad garanaysaa maaragtay isheeg waa qaali maarata waxyaabahaasi uga duwan tahay halkan xagga laakiin waa qaxooti maarata waxba ka hadlaa maayaan gurigaayaa joogtaa maaragtay maqaxi ma cunaysid guriga kale kugu maaho bishii lacag ma dhiibaysid sidaa darteed xagga iyo inta xaggaa nolol ahaan wanaagsan haddii shaqa aad ku haysatid laakiin bilaa camal markaa ku tahay halkaana wanaagsan haddana xagga waxay hadda kusii dartay waa bilaa camal iyadoo layska joogo oo maaragtay isha laysaga dul qaadanayo qaxootigii haddana dhibaato amni amni darto darro darteed xerada kaakuma waxaa horey uga dhacay weeraro kooxo hubaysan oo burcad ah ay ku qaadeen xaafado iyo meherado ganacsi oo ay lahaayeen qaxooti soomaaliya weeraradaasi ayaa lagu dhaawacay ilaa iyo shan ruux oo qaxooti soomaaliyeed aha waxaana lagu qaatay agabkii meheradaha soomaali ay leedahay lagu iibinayay walow qaar ka mida alaabihii laga qaatay mid ka mida dukaamadii ay kooxahaasi weerareen ee ciidamada nabadgelyada ee xerada kaakuma ay dib u soo celiyeen cabdilcasiis barrow v o a nairobi
waa tahay dhegaystayaal haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha xidhiirka kubadda cagta adduunka ee la soo gaabiyo fifa ayaa soo saaray saddexda laacib ee u sharaxan xidig ugu wanaagsan dunida sannadkan ee fifa abaalmarintan oo sannadla ah ayaa waxaa fifa ay u sharaxday laacibiinta kale ah kristiaano ronaldo oo u ciyaara kooxda yuventus leonel messi oo u dheela barcelona iyo laacibka difaaca uga ciyaara kooxda liverpool ee lagu magacaabo vandik virgil vindik ayaa waxaa toddobaadkii hore uu ku guulaystay laacibka ugu wanaagsan qaaradda yurub isaga oo garaacay labadan laacib ee kale ah ronaldo iyo messi wararka kale ee aan idiin hayno ayaa waxaa ka mid ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda yurub ayaa caawa saqda dhexe kadib xirmi doona sidaas daraaddeed kooxaha ayaa ku mashquulsan in ay helaan laacibiin halka qaar kalena ay iska iibinayaan ciyaartooy ciyaartooyda ilaa iminka la kala gatay waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan weeraryahankii kooxda westerham iyo xulka mexico ciyaaryahan jajarito ayaa waxa uu ku biiray kooxda ishbiiliya ee dalka sbain oo uu u saxiixay heshiis saddex sano ah kooxda naaboli ee dalka talyaaniga waxay iyana la soo wareegtay weeraryahankii naadiga tottenham ciyaaryahan fernando lorente lorente oo afar iyo soddon sano jir ah ayaa waxa uu ka tirsanaa tottenham tan iyo sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii roma ayaa iyana waxa ay heshiis la gaartay dhowr laacib oo uu ugu dambeeyey ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaarayay kooxda arsenal henrik mcatrian laacibkan u dhashay dalka armeniya ayaa roma waxa uu uga biirayaa heshiis ammaah ah kooxda b s g na waxay qarka u saaran tahay in ay la soo wareegto weeraryahanka kooxda inter milan mauro icardi icardi ayaa la sheegay inuu caawa u duulay magaalada baris si uu u dhammeeyey heshiiska uu ugu biirayo kooxda baris san german waxaana la filayaa in heshiis sannad ammaah ah uu saxiixo biri waxaana la filayaa in heshiis hal sano oo ammaah ah uu saxiixo ka hor inta aysan b s g sannadka dambe ka bixin lacag dhan toddobaatanio shan milyan oo yuuro kooxda a c milan ayaa iyana waxa ay la soo wareegtay weeraryahankii kooxda intact frankfort ciyaaryahan ante rebich oo u dhashay dalka kroatia milan ayaa laacibkan horey ugu soo ciyaaray fiorentina ku iibsan doonto shan iyo labaatan milyan dhegaystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa haatanna aan ku nasanno heestaani dabacsan oo ay ku luqayso fanaanada xaliima khaliif magool iyada ayaana ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna tubta nolosha tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo habeen wanaagsan
Thank you.
This is VOA News. I'm Jim Burtell. Hurricane Dorian is battering Grand Bahama Island as the monster storm virtually stalled, toppling and damaging thousands of homes in